بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله ونوط الفتى من رحمه الله ثم قل اساءه ظن بالاله الموحد وامن لمكر الله ثم قطيعه لذي رحم والكبر والخيلاء عددي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir wuxuu yihi marka shiikhu qunuud ulfata kabaa'irta waxaa ka mid ah qofka dhallinyarada ah quusashadiisa oo min raxmat illaahi alla naxariistiisa ka quusto uma qul waxaad tidhahdaa haddana isaa'atu dannin ayaa kabaa'irta ka mid ah mala oo la xumeeyo bililaahi maladaasoo loo qabo bililaahi allihii laga malaysto mala xun allihii almuwaxadi ahaa midkii la keli yeelaya wa amnun ayaa ka mid ah kabaa'irta in aamin laga noqdo limakrillaahi ay min makrillaahi makriga alle ee dhagarta alle uma intaa kadibna qatiicatun goyn oo lidii raximin u sugnaata laba arrimood oo waxaa jirta iska soo horjeeda labada mid walboo ka midana ou dembi yahay bal ou kabiiro yahay labadaas arrimood midka koowaad alqunuutu min raxmat illaah qofku inuu ka quusto ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa tan kalena waa taas cagsigeedo waa qofku inuu isdhigto aaminna uu ka noqdo ilaahay makrigiisa iyo ilaahay cadaabtiisa subxaana wa tacaala labada arrimood mid walboo ka midana wax bannaan ma aha midda hore ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa meelo badan oo ka mid ahu uga warramay in laga quusto allah subxaana wa tacaala naxariistiisa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommada ilaahayow oo naftooda ku gabooda falayow dunuubta faraha badan naftooda u shaqeeyow laa taqnatuu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina oo has dhihinnina dembiga aad ilaahay ka gasheen subxaana wa tacaala waa dembi aada u fara badan sidaa darteed tooba idinma taallo toobana laydinka aqbali maayo meelaad ka laabataanna ma joogtaan intay is tidhaahdaan dunuubta iyo xumaanta horay ha ugu sii ordinina maxaa yeelay in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay subxaana wa tacaala dunuubta dhan ayuu dhaafaa waadna xusuusataan xadiidkii saxiixa ku jiro abisaciid ninkii sagaashan iyo sagaalka nin dilay ee yidhi nin caalim ahoo cilmi leh halay tilmaamo kadibna nin caamiya laakiin caabida loo tilmaamay caamigii caabidkaahi markuu u tegana wuxuu ku yidhi sagaashan iyo sagaalan dilee wax toobaa ma leeyahay markaasuu quusiyo wuxuu yidhi sagaashan iyo sagaal nin dilay tooba ma laha ninkii wuxuuse yidhi haddaadba toobo lahayn maxaaba kuu dhaqan kadib qoortuu ka gooyey asagiina boqol uga dhigay kadib ninkii wuxuu yidhi haddana bal caalim kale ha lay tilmaamo nin caalimah oo sheekha oo shiikhnimadiisu ay dhab taha markaas loo tilmaamo oo lagu aadiyey kadibna markuu sheikhii u tegey uuna yidhi boqolaan dilay ee tooba ma leeyahay wuxuu yidhi adigay toobadayaa idinkala dhex galahaya toobaad leedahay tooba keen maxaa yeele ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubta dhan ilahay waa dhaafaa subxaana wa tacaala dembi ilaahay laga galo waxaa weyn kufriga gaalnimada gaaladana ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacaala nebi maxamedow waxaa ku tidhaahdaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yuqfar lahum maa qad salaf hadday ka reebtoomaan wixii ay ku jireen oo kufriya gaalnimo ah yuqfar lahum maa qad salaf wixii hore oo dembiya waa loo dhaafaa toobo keliya laga rabaa nabi yacquub calayhi isalaatu wasalaam wiilashiisii laba wiiloo ka mid ah markii uu isla waayey kuwii kaleu diray wuxuuna u diray inay bal wiilashii raadiyaan hadalladiisina waxaa ku jirtay inuu yidhi walaa tay'asuu min rawxi illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa ha ka qusanina yuusuf iyo binyaamiin inaad heshaan ilahay waxba lama aha subxaana wa tacaala maxaa yeeley innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacaala qoomka gaaladaha ka quusta laakiin qoomka mu'miniinta ah ilaahay naxariistiisa ma ka quustaan ilaahay wuxuu kaluu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaalluun yaa ka quusanaa raxmadda rabbigiis iyo naxariista rabbigiis yaa ka quusta kuwa daalliinta ahoo lunsan mooye ciddii marka ilahay naxariistiisa ka quusatahay waa cid lunta waa cid masiiba ku dhacday waa cid waxaan fiicnayn looxul maxfuudka loogu qoro qadartiisu aysa fiicnayn iyo waxa loo qadaray ee saas xumaanta usii dhex gala dad badan waxaad arkaysaa lee waa sinaysanay xatooyan galnay dhacaan samaynay salaadaan ka tagnay soonaan ka tagnay xajaan ka tagnay dunuub fara badanaan samaynoon la nimid saa darteed ilaahay subxaana wa tacaala weji aan la hor tagno naguma yaallo inaan ahlu naar nahana waa ognahay mar haddaad naar galeena horaa loo sii tiimbadaaha la yidhi marka naarta waa iska sii tiimbaa dad badan oo lahaa jira qaarkoodna anaaba arkay iyagoo leh markii la wacdiyo la waaniyo waxaan geystaan ogahee ilaahay tooba iga aqbali maayo warkii uu kaa tegi inuu kuleeyay naxariistii allaw ka quusta waa mujrim balaayaa ku dhacda dhanka kale waxaa iyaduna masiibo ah inaad isdhigato oo aad istidhaahdo wax walboo dembi aad la timaaddo ilaahay subxaana wa tacaala waa qafuururaxiim keliya aad akhrisato ciqaabta ilaahayna aad aamin ka noqoto adduunyo lagu ciqaabi lahay ama midii aakhiro lagu ciqaabi lahaa iyo cadaabka allah subxaana wa tacaala iyo makriga ilaahay waxaa nasiib darro ah in ilaahay subxaana wa tacaala markaad aragto isagoo caafimaad ku siina risaq ku siina ilma ku siina nabadgelyo ku siina madaxtinimo ku siina dembigiina aad gelayso inaad istidhaahdo waxaan waa waxaad mudan tahay ilaahayna kuuma caraysna subxaana wa tacaala waxaad ilaahay ugu caraydana lama aada imaanin haddii ilaahay kuu caroo lahaana waxaan laguma siiyeen ee aad dembiga iska shabkaxsato ama aad istidhaahdo ilahi waa qafuururaxiim sax waa ilahi waa qafuururaxiim laakiin haddana dhanka kale waa maxay ilaahay waa shadiidu lciqaab ee aad dunuubtii iskaga dhex jirto ood dunuubtii ka soo laabanna iyaduna sax maaha inaad saas tidhaahdana laftirkeedu waa dembi waana kabiira ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacaala afa aaminuu makr allah falaa ya'manu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun ma waxay aamin ka noqdeen dadku ilaahay makrigiisa iyo ciqaabta allah subxaana wa tacaala falaa ya'manu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun qoom khasaaray oo guuldarraysta mooye qoom kale ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisa aamin kama noqdaan maxaa la rabaa marka waxaa la rabaa inaad meel dhexa ku noolaato ilaahayna subxaana wa tacaala aada makrigiisa aamin ka noqon oo aada dunuubta iska dhex gelin haddaad dembaawdana inaad ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa aada ka quusan sida loo baahan yaha waa saas nabbi cibaadii annii ana alghafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliima ilahi leeyahy subxaana wa tacaala ilahay waa ghafuuru raxiim cadaabkiisuna waa cadaab daran meeshaas marka udhexayd inaad ku noolaato ayaa loo baahan yahay labada arrimoodba waa laba arrimoodoo khatar ah alla iska ilaaliyo marka labadaas arrimoodba arrin kaloo sheikhu meeshaan ku sheegay oo ah isaa'atu dannin bililaahi almuwaxadi in ilaahay malaxun laga malaystana iyaduna waa dembi bal waa kabiira inaad is tidhaahdo ilaahay adiga wuxuu kuu qadaray ahlu naarnimo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu naxariisa u maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala risaq ku sii maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maskaxdaada furi maayo wax ku bari maayo wax ku fahansiin maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunkuuma qorin ma ku hanuuninaayo inaad ilahay ka malaysataa sax maa maxaa yeeley nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi yidhi waa xadiidu lqudsi ana cinda danni cabdii bii falyadunna bii maa shaaa khiyaarkaasigaa iskale addoonku ilaahay wuxuu leeyahay addoonkaygu wixii uga malaysto agtooda ayaan ahay wixii uga malaysto ayaan kula dhaqmaa falyadunna bii maa shaaa marka addoonku waxuu doono ha ii maleeyo haddii marka aad ilaahay xumaan ka malaysato xumaantaad leedahay ogaa xumaantaad leedahay ilaahayna xumaan lagama malaysto subxaana wa tacaala khayr iyo wanaaga laga malaystaa isaa'atu dannin bililaahi almuwaxadi wa min alkabaa'iri ka mid taha uma qatiicatun lidii raximin arrinta ku saabsan qaraaba goysnimada iyo qaraabada la gooyo qur-aanku waa ka hadlay sunnada nabiguna waa ka hadashay calayhi salaatu wasalaam qaraabada in la xiriiriya waa waajib in la gooyaahina waa xaaraam in la gooyaahi waa dembi dembigeeduna waa dembi weynoo waa kabiira min alkabaa'ir adilo fara badanaana kutusaysa qaraabada in la xiriiriyaahi inay waajib tahay in la gooyahayna inay xaaraam tahay adiladaas waxaa ka mid a qowluhu tabaaraka wa tacaala فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما الله أركاه هدي أد مدح نقطان أما أد جيستان أن تفسدوا في الأرض للك إن فسهايدان وهذا حمان يا شرك يا بدع يا قرافات يا ددل يا دع كفسهايدان وتقطعوا أرحامكم قرابدين أنا أتشرتان dadka saas ku tilmaaman marka xukunkooda waa maxay ilahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina lacanahum allaahu fa asamahum wa acmaa absaarahum dadkaas tilmaamahaas le ay ka mid tahay qaraabogoosnimadu waa kuwii ilaahay ou lacnaday naxariistiisana uu ka dheereeyey dhegatiray xaqa ka dhegatiray wa acmaa absaarahum indhahoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu ka saabay waxaa marka lagu mutaa qaraabogoosnimada lacnada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo lagu mutaa qofka in ilaahay dhegatiro waxaa kaloo lagu mutaa qofka in ilaahay indhatiro xaqa maqalkiisa ilaahay ka dhegatiro araggiisana uu ka indhatiro allah subxaana wa tacaala arrintu marka dheeldheel maaha arrin sahlan maaha waa kabiira min alkabaa'ir see lacnadaad ku heleehay oo lacnadaa ka dhalanaysee sidoo kale ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacaala والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار dadka ilaahay ballankiisa burinaya qaraabadana wixii ilaahay u amray in la xiriiriyo oy qaraabadu kow ka tahana goynaya dhulkana fasahaadina ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika lahum allacnatu walahum suu'u daar kuwaas waxaa u sugnaaday lacnad iyo naxariista alloo laga dheereeyo iyo daar xumaanteed iyo daartii xumeed oo jahannamo ah ayaa u sugnaatay jahannamana waa deegaankooda ilaahay lacnadiisuna waa ku dhacday ilaahay lacnadiisu cid ay ku dhacdaan ahdi cid jannadii ilaahay laga fogeeyo oo laga dheereeyo waa lacnadda macnaheeduna waxa waaye in ilaahay qofkan uu lacnaday naxariistiisa uu ka dheeraynaayo naxariista ilaahayna waxaa ka mid a jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala qof la lacnaday jannadii waa laga dheereeyey marka sidoo kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu makhluuqa abuuray abuurkana uu ka faaruqay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qaraabadii inay istaagtay qaraabanimadu ayaa istaagtay dadkii qaraabada ahay maa waxaa istaagay laakiin waa shaygii macnawiga ahaa oo ilaahi subxaanahu wa tacaala markaas awooday ku hadasho u yeelay oo ah qaraabanimada qaraabadu waa dadka qaraabanimaduna waa waxa dadka isku dhow ka dhaxeeya waay waxaas wax ishu qabato maaha waa macne laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala awood ay ku waranto oo ay ku dhawaaqdo iyo carab u yeelay subxaanahu watacaala markii waxbaba la abuuraba qaraabadii waa bood iyo qaraabanimadii markaase waxay tidhi iyadoo ilaahay la hadlay subxaanahu wa tacaala ilahay hor taagan tahay haadaa maqaamu alcaa'idi min alqatiicati meeshaani waa booskii iyo makaan uu taagan yahay mid kaa magangelaya ilaahayow goyn la gooyo ilaahayow goynaan kaa magangelahay tir iyo in la gooyo qaraabanimadii ad dhahaysa dhegayso jawaabtii ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqaca man qadacaki qaraabanimadii lala hadla markaasaa ilaahi wuxuu yidhi qaraabooy iyo qaraabanimay ma waada raalli ku ahayn ooda ku qancaynin cid walboo adiga ku xariirida inaan aniga ilaahayu xariiriyo cid walboo adiga ku goydana aniga ilaahayu inaan gooyo ma waada ku qancaynin intaasu ma ku qancisaa markaasay tidhi balaa inaysay qanci iska daayee ilaahayo waa i qancidaa ewalba waxaan kaa magangelaya ilaahayo waa goyn haddaad intaas ii ballan qaadana waa igu filan tahay intaas cid walbo aniga i xariirida inaad xariirido haddaad ii ballan qaaddo cid walbo aniga i goydana inaad goydo haddaad ii ballan qaaddo ilaahayo intaas waa igu filan tahay ilaahay muxuu yidhi marka dhegaysahe ilaahay wuxuu yidhi fadaaki lak warkaasi waa waa kuu sugnaaday waa aad leedahay ballanqaadkaas waa ku ballanqaaday ku xasil ku deg aa la yidhi qaraabadii kadibna nabigu wuxuu aqriyay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxaamakum aayaddaas u aqri wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qaraabadu inay ka laalaado carshiga ilaahay ha ka laalaadsateen maxay leedahay sida soo socotay leedahay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alraximu mucallaqatun bilcarsh waxay ku dhegan tahay carshiga ilaahi subxaanahu wa tacaala maxay leedahay man wasalanii wasalahu allah waman qatacanii qatacahu allah see ballanqaaday qabtaahe ciddii aniga i xariirida ilaahay yaa xariiriya ciddii aniga i goydana ilaahay yaa gooya dhanka kale waa habaar waa noqon kartaa ciddii aniga i xariirida ilaahay ha xariiriyo ciddii aniga i goysa ilaahay ha gooyo qaraabanimadaa dhehaysa qaraabanimadaas warramehu ma dadka qaar ayaa waxaa laga rabaa inay xariiriyaan mase dadka qaara qaraabanimadaasuu xaq loogu leeyahay dadna qaarna xaq looguma leh xaggayse jirtaa qaraabanimadaas sayse u taallaa ma madowdahay ma caddahay ma dheer tahay mase waa gaaban tahay ma noo dhowdahay ma naga dheer tahay qaraabanimadaasuu cid walba oo annaga naga midhu waa wax iyadu ay leedahay waay qaraabada waxaa u horeeya waalidka iyo dadkii ku dhalay iyo kuwaad dhashay iyo kuwa kula dhashay iyo cid walba oo qaraabo ku ah waxaa la rabaa inaad xariiridaa la rabaa haddaad xariiri weydana habaarkan waa kugu dhacaa haddaad xariiri weydo waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala casiiska ahaa oo khaaliqa ahaa inuu xariirka kuu goynaa haddaad iyaga xariiridana in ilaahay ku xariirina qof walba marka naftaada u tur wixii kuu dana qaado qaraaba xariirisku wax sahlan maaha waa wax wax weyn oo fadliga lagu helaayo haddii la waayana wax weyn oo dhibaataahu waxay ka dhalanayaan waay dadka in badan oo ka midhuna waxaa laga yaabaa inuu qaraabada in la xiriiriyaba ou reer baadiinimo u haysto oo uu is leeyahay reer magaalnimadu waxay ku jirtaa saaxiibbada keliya in la soo dhoweeyo wax la siiyo lala socdo wax lagu xeerto loo qoslo la soo siyaarto lala sheekaysto axwaashay wax walba lala wadaago asxaabta taa ah bes asxaabta facebooka keliya laakiin hadday qaraabo joogto oo ay joogto hooyo joogto oo ay aabbo joogto oo ay walaal joogto oo ay walaashiis joogto oo ay joogto eedadiis habaryartiis adeerkiis abtigiis ina adeerkiis ina adeertiis iyo qaraabada ay joogtana wuxuu leeyahy waxaas waa rirbaadiinnimo iyo rirmiyinnimo in la xidhiiriyo qaraabo xidhiiriskuna wax siin keliya maaha qofka wax la siiyo waa qofka in la booqdo waa in qofka haddaad wax dhaanto wax siiso waa qofka in wixii aad ku kaalmay karto aad ku kaalmaydo waa qofka haddii aan wakhtigaada haddaad wax ka sii karto inaad wax ka siido qaraabaha qariiriska waxyaabaa u waaweynna waxaa ka mid ah oo qaraabadu si gaar xaqa kuugu leedahay haddii ilahay adiga wax ku fahansiiyey inaad ayagana ku dadaasho say wax u fahmi lahaayeen iyo xaqa u fahmi lahaayeen maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo magaalada maka jooga oo qaraabadiisii dhex jooga ayaa waxaa lagu soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada u dig oo cadaab ilaahay uga dig markaasaa nabigu jamciya calayhi salaatu wasalaam qaraabadiis markaasuu yaa reer fulaanow reer fulaanow sowl ahaa oo markii dambe eedadiis iyo gabadhiisii ku keenay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka qaraabada dacwada lagu gutaa bilatii hiya axsanuyaa lagu gutaa haddaad og tahay adeer matukada ah eedda matukata ah mid jaadka cuna iyo tubaakada iyo muqaadaraadka cuna mid bidacda iyo khuraafaad ku jira waa loo seexseexdaa sida qofkaasu baadilka uga fuqi lahaa ee xaqana uu fahmi lahaa wakhti badanna waa lagu bixiyaa qaraabadu marka la xiriiriyaa fadli weynay leedahay ayadoo la gooyaahina waa dembi weyn bal waa ahlu naarnimo qaraabadoo la gooyaa maxaa yeele nabigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam xadiiskii muttafaqun calayhiga ahaa laa yadkhulu ljannata qaaicun jannada ma galo qof qaatic ah oo gooyey qaraabadiisii ruwaadda xadiidka qaar ka mid ah aa xadiidka fasiro waxay dhaheen yacni qaatica raximin uu ka wadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka qaraabada gooyo waay qaraabogoysku waa ahlu naar marka ahlunaarnimadu ama ahlunaarkuna ma yara waa badan yahay qaraabogoys janno ma gelaayo waa ahlu naar maxaa yeele ilahay yaa ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu gooyo qofka qaraabada gooydee xagow janno ilaahay ku arkaa cid ilaahay gooyey xaggee janno ilaahay ku arkaysa nabigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyasil raximahu muttafaqun calayhi waa xadiidku xadiidka waxaa ku jirta qofkii allah iyo maalinta qiyaamo rumaysani ha xariiriyo qaraabadiisa ha xariiriyo qaraabada marka waa in la xariiriya waa waajib qaababka dad badan ay u dhaqmayaanna oo qaraabo goosnimadana waa kabiira min alkabaa'ir wax la dhayashadana maaha haddaad wax bixinayso oo sadaqo bixinayso waxaa fiican sadaqada inaad ku bilowdo dadka qaraabada ah maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alsadaqatu calaa dii raximin sadaqatun wasila qofka qaraabada ah sadaqada aad siidaahi laba ajir aad ku leedahay ajirkii sadaqada waad leedahay ajirkii qaraaba xariiriskana waa aad yeelanaysaa eedada habaryarta adeerka abtiga qaraabada sadaqada ah lagu badsho dadkaan qaraabada ahayna laftirkooda sadaqada la siiyana fadli weyn ay leedahay laftirkeedu laakiin tanaa sii fadli badan middaanaa sii fadli badan qaraabadana waa in la xariiriyo hadday ku xariirido iyo hadday ku goydo labadaba arrintaasna dad badan ayaa ku haraya meeshaas markii xaalku marayo dad badanoo waxaa jira wadaadda ah qaraaba xariiriska fadligiisay maqleen qaraabada way xariiriyaan laakiin waxay xariiriyaan intii ayaga xariiris ninkii soo dhoweeya wejiga u fura jecel aan la dagaashanayn isagu xariirina oo mararka qaar soo booqana qaaraanka hadduu ku qorto qaaraanka siina ayuu xariirinaa laakiin ninkii asaga xariiri waaya ma xariirinaayo xariirka u jara nabigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alwaasilu bilmukaafi midka amaalgudka yaqaana oo qaraabadu hadday xariiridana xariiriya haddayse xariirinna xariirka u jara hadba say qaraabadu kula dhaqmaan kula dhaqmaahi qaraaba xariiriye maana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaraaba xariiriyuhu waa midka qaraabada xariiriya hadday gooyaan iyo hadday xariiriyaanba nabigana calayhi salaatu wasalaam ninaa u yimid dacwo ah qaraabatiisuu ka dacwoona oo isaguna uu xariirinaayo iyaguna gooynaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xariiri haba ku gooyeene xariiri maxaa yeele waxaa ka dhigan tahay raran kulul nin siinaayo kalaad ka dhigan tahay intaad saas ku jirtana ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala midku kaalmeeya ayaa kaala jira waa fadli weyn sheegan waa shay diineed adiga diiniyana lagugu leeyahay qaraabada inaad xariirido haddii marka dadkii arrintaanu ay kaala dhexayday ayagu ay diintii fahmi waayeen oo ay diintii ku camal fali waayeen aduguna diinta inaad ku camal fali weydo maaha adigu marka qaraabada xariiri mar walbaba ama ha lagu xariiriyo ama yaan lagu xariirini qaraab xariiriskuna wuxuu leeyahay hawaab adduunyo midka aakhira ka hor laba arrimood oo dadku ay jecel yihiin ayaa qaraaba xariiriska laga helaa adduunyada labadaas arrimood waa maxay risiqoo lagu waasiciyo waxaa la isku laynaa waa cunno iyo adduunyo waayo soo maaha risiqoo lagu waasiciyo waxaa lagu helaa qaraaba xariiriska waxay kaloo qaraaba xariirisku adduunyada lagu helaa oo ay leedahay cimrigoo lagu dheereeyo waad ogtihiin saanu naf jecelnahay qof walba ayadoo kontonkii jirto lixdankii jirta ay muluq isku qabtaa boqolaal in la gaarsiiya qof walba jeclaa laheed qof walba uma u malayso wakhtigiisii wax ka mida inuu soo qaato uma maleeyo inuu xala dhashay ama shalay maahana doraad dhasho uu isku haystaa waxaas waa naf jacayl waxyaabaha markaa cimrigaadoo la dheereeyo keeni kara waxaa ka mid a qaraaba xariiriska qaraabada xariiri haddaad rabto cimriga in lagu dheereeyo maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa an yunsa'a lahu fii aarihi falyasil raximahu qofkii jeclaada in risiqiisa loo waasiciyo ama cimrigiisa waxa ka dhiman loo badiyo qaraabadiisa ha xariiriyo cimrigaas ha loo badinaa qofkan intii uu noolaa lahay wax qoran maaha culammada qaar waxay dhaheen waa loo barakaynaa laga wadaa qaarna waxay dhaheen maye cimrigaaba loo dheeraynaa oo qofkan laba ajalooda u qoran oo looxul maxfuudka loogu qoray oo loo qadaray labada ajalood waxaa la yidhi hadduu qaraabogoys noqdo ajajiisa ha laga dhigo afartan sana ha laga dhigo hadduu qaraabo xariiris noqdona boqol iyo afartan sana ha laga dhigo boqol ha loogu daro saasaa u qoran adigu mar kale dooro haddii aad qaraabogoys noqoto afartankii aad ku gabagaboobe iyo labaatankii iyo soddonkii wixii kuu qoray waa tusaale haddaad qaraabada xariiridana boqolkii wixii aad gaari laheyd aa lagu gaarsiinaa ilaahayna laclaca waa kaa ilaalina iyo isku darka iyo isku kaadinta gadaal laga sameeyo na ilaahay waa kaa ilaalina ilahay idinkii qaraabada marka in la xiriir yahay waa waajib in la gooyahina waa xaaraam ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wattaqu llaha aladii tasaaluuna bihi walarxaam wardadow ilaahay ka cabsada allihii aad wax isku weydiisanayseen oo aad lahaydeen markaad wax isweydiiso tagtaan ilaahay wejigiisa ilaahay darti uu si wal arxaamana ka cabsada ilahay leh subxaanahu wa tacaala ilaahay ka cabsada arxaamta iyo qaraabadana ka cabsada ilahay cabsidiisa waa la fahmaa iyo ciqaabta ilahay iska ilaalinta la iska ilaaliyo laakiin arxaamta see la iskaga ilaalinaa goynteeda iska ilaaliya haddaad arxaamta iyo qaraabada aad goydaan ood qaraabogoysyo noqotaan adduunkana waa ciqaab iyo dulli iyo ihaano aakhirana waa naar jahannama iyo cadaab ilaahi iyo cara ilaahi subxaanahu wa tacaala wattaquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi walarxama ilahi leh subxaanahu wa tacaala waayahay qaraabada ha la xiriiriya caawo dhan lagu hayaa dad badan oo annaga naga miduna waxaa laga yaabaa yaa kuu qaraabaa inuusa aqoon aabbihiis waa yaqaanaa hooyadiisna waa yaqaanaa abowgiis iyo abbaydiisna waa yaqaanaa laakiin qof kale ma yaqaano magaaluu ku dhashay abtiriskiis lama barin adeeradiis lama barin abtiyaashiis lama barin eedayaashiis lama barin habarriyaashiis lama barin qaraabadiisii dadkii ugu dhowaa lama barin muxuu xiriiriyaa qofkaas markaasaa waxaa laga yaabaa intaasba in loo sii raaciyey in la yidhi haddii qaraabada laguga arko rirbaadiinimaa lagu malaynaa ee asxaabta iyo ciyaalka xaafadda raac keliya ee uu aaminsan yahaba hadduu yidhahdo qofkan waa adeerkay inay rirbaadiinnimo taha waxaana laga yaabaa in badan annaga naga mid ah annagoo magaalo joogna qaraabadu inay haddana miyi ka timaado ee aan ka faanno qaraabadiiyo miyi ka timid oo kakanaantii miyiga uu ka muuqdo inaan jidka la marno isbitaalka geyno gacan qabanno dadka u sheegno nidhaa eedaday waayo habaryartay waayo walaashay waayo abtigay waayo aan nidhaahno waxaasuna sax maaha qaraaba xariirisku waa shay diini ah haddaad ku dhaqmi weydo wadaad ma tihid diintii ilaahayna kuma aada camal falin waajibna waxaa kugu ah oon sunno ahayn waajib waxaa kugu ah oon sunno ahayn sunno ma dhahayno mubax iska daa sunno aankii la dhihi maayo waajib waxaa kugu ah inaad qaraabadaada barato maxaa yeelay maxaa la yidhi qaacidaa jirta maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun qaraabada oo la xiriiriyaa waa maxay waa waajib haddaada qaraabada aqoonyaad xiriiriyey tur- kurtumada iyo tiirarka meed xiriiriye yaa kuu qaraababa ma taqaanide ciyaal xamaraa iska tahay xaafadda keliyaa taqaana iyo reer ciyaal xaafadda besaa taqaana iyo inta gurigaha kugu dhegdhegan degan qaraabada wax kama taqaanid yaad xariiridaa marka waajibkii lagugu waajibiyey oo ahaa inaad qaraabadaa xariirido saad ula imaanee haddaada qaraabadii aqoon salaad tukaa lagu yidhi tusaale ahaan salaaddiina ma taqaanid maxaa waajib kugu ah inaad salaadda barato maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib qaacidada ka hor nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wa tacallamuu min ansaabikum qadra maa tasiluu bihi arxaamakum ansaabtiinna bartaa nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam qadar waxaad ka barataan aad qaraabadiinna ku xariiridaan raadi marka yaa qaraabo ku ah meeqa adeeraad leedaha baro meeqa abtiyaad leedahay baro meeqa eeddaad leedahay baro meeqa habaryaraad leedahay baro intaas maxay dhaleen baro intaas yaa haddana kusii xiga raadi qaraabadaada raadi meeqaa walaalaha ah raadi ayeeyadaa yaa ah oo abootada ah hooyadaa yaa dhalay aabbaha yaa dhalay yaa la dhashay xagay ka soo jeedaan yaa hilib kuu galay raadi dadkaas oo dhan waxaa kala duwan qabyaaladda iyo qaraaba xariiriska qabyaaladda jooji dadka ha kula dagaalamin oo ha ku collaynin reer hebel waay waa reer hebelna baatilka hagu gargaarin laakiin qaraabada xariiriyo qaraaba xariiriska la imaw qaraabadaadana baro aabbahaa u tag hooyadaa u tag ibardheh maxaa yeelay adduunyadan imaatinka aad timid waxaa kuugu sababa aabbaha iyo hooyada qaraabanimaduna aabbaha iyo hooyada iyo wixii adiga kaa farcan may ka imaaneen marka qof walbow waxaad barataa ama rag noqo ama dumar noqee ama weynaaw ama yaraaw ama rirmiyi noqo ama rirmagaal noqee qaraabadaada baro kadibna maxaa lagaa rabaa qaraabada markaa barato qaraabadaada xariiri ummadda kaleo muslimiintaana wanaag kula dhaqan laakiin qaraabada xariiri qaraabada ha goynin wallaahi qaraabogoysnimadu waa nagu badanta aad inoogu badanta soomaali waa ku badanta caalamka sokow dadka wadaadadaana aad ugu sii badanta xaqiiqatan wallah waa ku badanta maxaa yeeley ragga qaar waxayba u maleeyeenba wadaadnimada inay ka mid tahay in qaraabada la filqo oo xiriirka loo jaro ee kii gar la keliya lala saaxiibo iyo gabadhii xijaab la keliya kii gar kula leh ama xijaab gabadhii kula wadataa waa ahlu diin diinta ku xariiri laakiin aawo qaraabadaadii waxaanoo adilaayo waxaanoo diinahoo qaraabada hala xiriiriya ka warrama xagee la geynaa see u tadbiiqine aawo tadbiiqoodii soo tadbiiqin uma baahna aawo tadbiiqintii markaasaa waxyaabaha la yaab kale oo foolxumada ah oo caloolxumada ah oo tashwiiha diinta la tashwiihina ka mida oo dhac waxaa ka mid a in qaraabadu qofkii ay maqlaan multazimuu noqday wadaaduu noqday garow deystay safka hore masaajidka ka biiriyey bidcada iyo sunnadana waa u kala saaraa oo khuraafaadka waa ka fogaadaa waxay leeyihin maya ninkaasu hadda kadib qabiiladu qaaraan kuma qoro karto qofkii jiran looma sheego hebel qofkii duruufaysan hebel looma sheego qofkii ceyrtaaba hebel looma sheego ee intanada kale aan iswarsanno waxa qaaraanka la yidhaahdo waxaa la rabaa in la kala qaado wixii qaraabadu kugu soo qortaanoo macruufa waxa ka dhiibi karta ka dhiib oon sharciga khilaafsanayn wixii sharciga khilaafsanna laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliqi aabbaha iyo hooyada ha ka yeelin cid kale iska daaye qaraabaya keyrkeed ha ka yeelin laakiin wixii inaan si duuduuba u tuurno oon qoyskii iyo macaamilkiisii iyo dhaqankiisii iyo iskaalmayntiisii iyo iska warqabkiisii iyo isku naxariisashadiisii iyo dacwo kugudashadiisii wixii dhammaa inaan ka dhex baxno oo aan nidhaahno waa ka dhalannay laakiin wallaahi inaan wax kaloon ka aqaan aysan jirin inaad tidhaahdahay doqonnimo waayo waa min alxamaaqati bimakaan waana tashwiih sunnaday diinta la tashwiihina tashwiih sunnaday diinta la tashwiihina wa qaarkood waxaaba laga yaabaa inay dhahaan wallaahi danta igu qasbaysee aankee ma sheegteen cidda aan ka dhashay wadaadnimo u haystaa waxaas ahlu diinnimo u haystaa anigu waxaan aqaanaa uu ku leeyahay alukhuwa fillaah bas ninkii diintaas aan walaalo ku nahay oon sunnada iyo khayrkaas iyo wanaaggaas iskula dhaqanno ninkaasaa ii walaal ah keliya laakiin islaanta eedadeeya iyo midda habaryarteeya odayga adeerkeeya odayga abtigeeya odayaashaas iyo waxaas waa aan jaray maxaa u jartay caamo weeye caamana anigu lama saaxiibo maxaa kale intaasna waxaa dheer eedaday xijaabka ma qaadato adeerkayna tubaakadu cunaa intaasaan u jaray intaas waxa waa ka waani waxa la rabay in laga waaniyo waaye ka waaniyo ka wacdi qaraabadana xariiri diintana tashwiih iyo sumcad darraha usoo jiidi khayrkee wanaagga qaado laakiin iska daa xadgudubka dhanka kale aad xadgudbayso quluwiga aad samaynayso waayahay hal maraan beydka dul maraynaa wuxuu yidhi marka sheekhu kabaa'irta waxaa ka mid ah qunuutlfataa qofka dhallinyarada ah quusashadiisa dhallinyaro waa lagu halqabsaday laakiin waxaa laga wadaa qof walba quusashadiisa oo min raxmat illaahi ilahay naxariista alla naxariistiisa uu ka quusto uma qul kadibna waxaad tidhaahdaa oo kabaa'irta ku dartaa isaa'atu dannin kabaa'irta waxaa ka mid ah isaa'atu dannin xumayn mala la xumeeyo oo laga malaysto bililaahi allihii iyo macbuudkii almuwaxadi la keli yeelaayey oo keligii la caabudayo allah ah wa amnun waxaad tidhahdaa sidoo kale waxaa kabaa'irta ka mid a amnun aamin noqosho limakri illaahi laamka bimacnaa min waay min makri illaahi makriga alla laga aamin noqdo uma intaa kadibna kabaa'irta waxaa ka mid a qatiicatun goyn oo lidii raximin mid qaraabo u saaxiiba la gooyo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq